what you do.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington waa subax khamiisah bisha oktoobarna waa lix sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barkii aruurnimo idaacadda saakana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah shalay in la xusay maalinta macalinka maxay uga dhigan tahay soomaaliya macalin markaasi in laga noqdo runtii soomaaliya in macalin laga noqdo wax sahlan ma ahan weliba markaa siyaasadda dhigayso ha noqoto wacyiga iyo fahamkii dhallinyarada iyo midka adiga oo macalin ah oo marar qaar aan isla jaan qaadi karin
waxaad sidoo kale maqli doontaan taariikh kooban oo ku saabsan ex xildhibaan maxamed xuseen afaraale oo ku geeriyooday magaalada muqdisho wuxuu soo qabtay xilal kala duwan oo ahaa nin labaatankii sano ugu dambeeyey ahaa xildhibaan qaran ee federaalka wuxuu soo noqday guddoomiyey degmo wuxuu ka soo mid noqday halgamayaashii ama dhaqdhaqaaqii ururkii r r e
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo kuuriyada waqooyi ayaa waxay riday laba gantaal oo kuwa ridada gaaban ah ee balistika kuwaasi oo ay u gantay dhinaca badda bariga ee xigta dalka jabaan khamiista maanta ah kadib markii kuuriyada koofureed iyo maraykanku ay sameeyeen dhoolatus waxaana gobolkaasi ku laabtay markabkuwa diyaaradaha ximbaaraha oo maraykanku uu leeyahay si uu uga jawaabo tijaabadii hore ee kuuriyada waqooyi gantaalkan ayaa ah kii lixaad ee muddo laba iyo toban cisho gudahooda ay rido kuuriyada waqooyi tan iyo markii ay gantaal nuuciisa uu yahay kuwa ridada dhexe oo balistig ah ay dulmarisay dalka jabaan tijaabadan ayaa waxaa soo wariyey taliyaha ciidamada guud ee kuuriyada koofureed iyo dowladda jabaan tijaabadan ayaa waxay timid saacad kadib markii kuuriyada waqooyi ay cambaaraysay maraykanka ogolaha ammaanka ee qaramada midoobey horgeeyey pyongyang qoraal uu soo saaray wasiirka go-doonsan ee arrimaha dibadda ee waqooyiga kuuriya ayuu ku cambaareeyey maraykanka soo celinta markabkan diyaaradaha xambaara waxa uu ku soo celiyey gacanka peninsula isagoo sheegay in uu halis ku yahay deganaanshiyaha gobolka dalalka shidaalka soo saara ee ku bahoobay ururka obek ayaa ku heshiiyey in ay yareeyaan shidaalka ay soo saaraan iyagoo ku macneeyey in ay doonayaan inay wax ka qabtaan qiimaha sabaynaya ee shidaalka iyagoo ku doodaya in tallaabadani ay qaadeen ay wax ka tarayso dhaqaalaha dunida ee liita tallaabadan ayaa loo arkaa inay tahay dhirbaaxo kale oo xasaasiya taasoo laga yaabo in ay kor u qaaddo qiimaha shidaalka ee dunida gaar ahaana dalka maraykanka oo xilligan isku diyaarinaya doorashada baarlamaanka wasiirada shidaalka ee dalalka xubnaha ka ah opec ayaa isla qaatay in ay dhimaan ilaa iyo laba milyan oo fuusto maalintiiba shidaalka ayaa la filayay inay soo saaraan bisha nofembar kadib markii ay kulan foolka foolo ku yeesheen caasimadda dalka austria ee vienna obeg ayaa sheegtay inay go-aankooda ay ku saleeyeen hubanti la-aanta ku xeeran saadaasha dhaqaalaha adduunyada iyo weliba suuqyada shidaalka wasiirka tamarta ee sacuudiga cabdilcasiis bin salmaan ayaa carabka ku adkeeyey in ururkooda ay mas-uuliyadi ka saaran tahay inuu ilaaliyo xasiloonida suuqyada shidaalka waxaana halkan u joognaa buu yidhi inaanu ahaano ciidan dhexdhexaad ah si aan u keenno xasilooni go-aanka obeg ayaa waxaa ayaa ka caawin karta dalka ruushka oo xubin ka ah inuu xal u helo cunaqabataynta dhaqaale ay ku soo rogeen yurub maadaama aanay dalalka xubnaha ka ah qaarkood aanay soo saari karin shidaalka intii laga rabay arrintaasi oo fursad u ah dalka ruushka halkaad nagala socotaana waa v o a washington subax wanaagsan ayaanu idin leenahay meelba waad naga dhagaysanaysaan shalay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee macalimiinta soomaaliya waxaana sanadihii ugu dambeeyey waxbarashada qayb ka ahaa da'yar badan oo ku koray xiliyadii colaadaha laakiin hadda dhowr door weyn ku leh waxbarashada sare ee dalka cumar yuusuf oo ka mid a dhallinyaradaasi waxa uu waxbarashadiisa sare heerkeeda labaad uu ku soo diyaariyey dalka turkiga haddana waxa uu bare cilmiga siyaasadda dhiga uu ka yahay jaamacadda muqdisho wariyaha v o eda cabdicasiis barrow oo la kulmay ayaa ugu horreyn weydiiyey waxa uu ku doortay inuu macalin noqdo runtii in soomaaliya macallin lagu noqdo wax sahlan ma ahan laakiin laba qiso ayaa igu dhalisay inaan macallin noqdo midda koowaad waxay tahay yaraanteydii waxaan jeclaa in maxay ahaato macallin aan noqdo family oo dhankaasna waa kasoo jeeda oo inta badan adeerkay kasoo bilaabo wiilashi la dhashay dhammaan macallimiin aan soo wada marnay waxaa xasuustaa labada kun iyo lixdii magaalada muqdisho anoo jooga nin markaas walaalahay isgaranayana wuxuu yiri mustaqbalka maxaa rabtaa inaa noqoto marka waxaan ku dhahay siyaasi maa rabtaa madaxweyne maa rabtaa mayaa ku dhahay professor naa noqdaa rabaa jaamacadeed marka taas waxaa ka dareemaysaa micnaha wax mar walbaan ku haminaya inay ahayd midda labaad ee u dhiirigelisa inaan macallin noqdo waxay ahayd waxbarashada soomaaliya markii dowlad burburtay waxbarasho wuxuu iska ahaa shakhsiyaad gacanta ugu jirta ayay iska ahayd iyadoo sidaas ee tahay haddana inta ugu badan waxbarashadeydii dugsi sare jaamacaddii bachelarkii masterskii kulli scholarship kusoo dhigtay marka taas waxay ugu dhalisay in aan dareemay nafsiyan waajib in dalkaygu igu leeyahay oo ah inaan wax ku celiyo anigana maadaama dalkiioo dowladda aysan ka jirin waxbarashada lacag ee tahay meelaha qaar qaali ee tahay ilaa masterskii turkigan kusoo sameeyaa minxa waxbarasho freean kusoo dhigtay taasna waxay ka ahayd waxyaabaha igu dhiirigeliyay inaan macallin noqdo waa gartay hadda waxaa tahay macallin jaamacadda dhiga weliba siyaasadda dhiga soomaaliya in macallin laga noqdo maxaa lagu tilmaami karaa maanta oo kale runtii soomaaliya in macallin laga noqdo wax sahlan ma ahan weliba markaad siyaasadda dhigayso ha noqoto wacyigii fahamkii dhallinyarada iyo midka adiga oo macallin ah oo marar qaar aan isla jaan qaadi karin xaalado kaleoo marar qaar ku dabraa way jiraan amniga ha noqoto sidoo kale waxaa laga yaabaa duruufo kale inay iska jiraan hadda ani macalnimo keliya kuma shaqeeyo cilmi baaro oo bartime oo aaday waxaa la shaqeeyan waa ahay marka duruufahaas ama xag dhaqaale ama xagga nolosha ama amniga waxyaaba badanoo ama xagga ardayda naftigooda oo marar qaar laga yaabo in maxay ahaato isla jaanqaadkii uu ku adkaadan way jiri kartaa marka laakiin dee haddana dalkan annagaa leh haddii dhallinyaradeenii ama wixii aan soo baran dib ugu celin wayno waa dhibaato aad fara badanaa ka dhalan karto inta badan waxaa la yidhaahdaa macallinnimada lacag fiican iyo dhaqaalo fiican lagama tabco marka afrika la joogo oo daqli fiican oo kaa soo gala ma jiro waxyaabaha aad adiga aragtay intaad waxbarashada ku dhex jirtay oad macallin ahayd waxyaabaha macallinnimada laga dhaxlo oo aad ku ammaani lahayd maxay tahay
macallinnimadu meel lacag laga raadiyayo ma ahan si guud marka loo hadlo haddii aa aragtay macallimiintii dugsiyada noo soo dhigi jiray ama iskuulaadka noo soo dhigi jiray ilaa iyo kuwii jaamacadaha noo soo dhigi jiray marka ma ahayn micnaha maxay ahayto macalimiin wax faa'iido ka heli karo qofkii faa'iido raba inuu helo business ayuu geli karaa marka macalinimadu hal mid ayay faa'iido leedahay waa in dadku ay ku hayaan xushmad iyo bulshada dhexdeeda in sumcad aa ku yeelato adigana nafsiyan aad dareemaysa markaas inaad tahay qof dalkiisii ama maxay ahayto barbaarintii ubadka qayb ka noqonayo horumarka dalka iyo dowladnimada intaba
waa gartay waxaa loo dabaaldegay isbuucan maalintii caalamiga ee macalimiinta la xasuusto maalintaasoo kale markii ay timaado maxaa dareentaa ka macalin ahaan runtii maalintaas farxad weyn ayaan dareemaa inkastoo maxay ahayto haddii dalalka kale uu qofka macalinka joogo laga yaabo maalintaas farxaddiisa inay ka duwanaa lahayd oo hadiyado ama maxay ahayto waxyaabo kale loo keeno laakiin si guud ahaan duruufaha dalkeenu ku jira awgeed mar walba farxad ayaan dareemaa taas waxaa iga si farxad badan yacni ama dareen kale ku gelinaa markaa aragto lasoo bandhiga sawirada macalimiinta gobolada ama degmooyinka dumar macalimiin ah laga yaabo ubadkooda inay maxay ahayto galaaska ku dhex wataan oo meelaha qaar laga soo bandhigay miyiga iyo magaalooyin kale marka waxyaabo badan oo marka waxaa jira ku dhiirigelina ama ku farxad gelina si guud ahaanna maxay ahaato muhiimaddu waxay tahay qofka mihnadiisa in uu ku faraxsanaado ugu dambeyn waxyaabahaad dhihi lahayd macalinka soomaaliga ah wuu mudan yahay si marka la fiiriyo hay-adaha gaarka uu ka shaqeeyo ama kuwa dowladda inta aad ka war hayso aad leedahay maanta waa muhiim bulshada inay ku baraarugaan oo macalimiinta loo qabto maxaa ka mid a horta macalinka mar walba wuxuu la jaan yahay ama uu maxay ahaato la siman yahay dalkiisa meesha uu maraa haddii dalkaaga uu yahay dal hagaagsan hormaray miisaaniyad badan ku bixin kara waxbarashada iyo aqoontii ku bixin kara macalinkaas wuxuu noqonayaa macalin sharfan aan ka fikirin maxay ahaato mushaar iyo guri iyo waxyaabo micnaha material la xiriira aan ka fikirin laakiin dee dalkaaga maadaama uu iska burbursan yahay waaad dareemaysaa adigu ku duruuf ayaa tahay mar walba dalkaaga si guudna soo kabashada dowladnimadeenna inaan qayb ka nahay iyo barbaarinta ubadka
cumar yuusuf oo bare cilmiga siyaasadda ka ah jaamacadda muqdisho ee magaalada muqdisho wuxuu u warramaya waryaheena cabdicasiis barrow sanad walba bisha oktoobar marka ay shan tahay oo shalay ku beegnayd waxaa dunida laga xusaa maalinta macalinka adduunka dalka kanada waxaa la sheegaa in macalimiinta ay ku shaqaynayeen xaalado adag labadii sano ee uu dunida faraha ba-an ku hayay xanuunka covid laakiin ra-iisul wasaaraha kanada ayaa war qoraala oo uu soo saaray waxa uu ku ammaanay macalimiinta wadankaasi soomaali badan ayaa ka mida macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada magaalooyinka kanada gaar ahaan magaalada toronto waryaheena xuseen nuur xaaje ayaa warbixintan ku eegaya arintaasi sanadkan waxaa maalinta macalinka adduunka loo dabaaldegayo ay kusoo beegantay kadib laba sano oo ismaranwaah ba-an uu ka dhex taagnaa macalimiinta iyo dowladaha gobolada dalkan marar badan ayay macalimiintu ku dhawaaqeen shaqo joojin sidoo kale waxay ku shaqeeyeen xaalad adag xilligii covid uu sida ba-an ugu faafayay dalkan ra-iisul wasaaraha dalkan kanada justin trudo ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray uga hadlay muhiimadda macalimiinta ra-iisul wasaaraha oo mar macalin iskuulso ahaa ayaa yidhi intii aan macalin ahaa waxaan arkay muhiimadda uu macalinku leeyahay iyo sida ay aalaaba ugu shaqeeyaan xaalado adag ra-iisul wasaaraha oo hadalkiisa sii wata ayaa qoraalka ku yidhi maanta waxaan ku dhawaaqayaa abaalmarinno oo sanadla ah oo lagu magacaabo abaalmarinta ra-iisul wasaaraha ee macalinka ugu wanaagsan macalimiinta dugsiyada dhexe iyo sare iyo macalinka ugu wanaagsan macalimiinta dhiga maadooyinka sayniska tiknolojiyadda xisaabta iyo injineernimada iyo sidoo kale abaalmarinta macalinka ugu wanaagsan macalimiinta waxbaraha caruurta ka hor xilliga iskuulka ra-iisul wasaaraha ayaa dadka kanadiyanka ah ku dhiirigeliyey inay soo sharaxaan macalimiinta ay u arkaan inay wax badan kusoo kordhinayaan bulshadooda halkudhiga sanadkan ee maalinta macalinka adduunka ayaa ahaa isbedelka waxbarasho wuxuu ka bilowdaa macalinka iyadoo taasi laga duulayo ayuu ra-iisul wasaaraha ku fogaaday muhiimadda macalimiintu ay u leeyihiin dalkan kanada laakiin labadii sane ee lasoo dhaafay macalimiintu waxay ku shaqaynayeen xaalado adag gobolkan ontario waxaa la kordhiyey tirada ardayda fadhiisanaya fasalka taasoo horseeday in macalimiin badan ay ku shaqo waayaan kamaal siciid maxamed wuxuu ka mid yahay macalimiinta dhiga maadada xisaabta ee toronto xilli sii horeysay ayuu ka hadlay shaqo la-aanta sababtay kordhinta ardayda ee fasalada
waxaad ogaan kartaa kalaaska markuu hal macalin yahay soddon ardayna la dhex fadhiisiya kalaaskii iyo labaatan arday isku mid noqon maayaan the less student aad waxbaraysid the more aad u gudbin kartid cilmigaaga marka way adkaanaysaa waxbarashadii marka macalinkii ama science ha noqoto ama maad ha noqoto ama english ha noqoto marka la yidhaha class sizekii ha laga bedelo from twenty to thirty lasay labaatan buu ahaa classku soddon baa laga dhigay marka meeshii macalinku uu darayay labaatan arday hal macalin oo loo baahnaa lixdan arday hadday yihiin inay baraan saddex macalin hadda waxay noqonayaan lixdankii arday inay laba macalin baraan sa macalin hal macalin baa daaqada ka baxaya that's why marka surpluskan iyo teacherski marka ay noqonaysaa macalimiin badan ay ku shaqo waayeen gudaha deerto ilaa lix boqol macalin baa banaanka fadhida sidoo kale shaqo joojin ayay marar badan macalimiintu ku dhawaaqeen iyagoo dalbanaya lacag kordhin iyo wax ka qabashada xaaladaha ay ku shaqaynayeen waxbarista qaabka online-ka ah ayaa sidoo kale noqotay caqabad ay la kulmeen macalimiinta labadii sane ee lasoo dhaafay dowladda ayaase u muuqata inay arrimahaasi wax ka qabatay ra-iisul wasaaraha kanada justin trudo ayaa war-saxaafadeedkan ku sheegay in dowladdiisu ay si dhaba wax uga qabanayso baahiyada macalimiinta islamarkaana ay u sahlayso agabka ay u baahan yihiin wuxuu intaasi ku daray in boqol milyan oo dollar la siiyey gobolada dalka xilliga ku noqoshada iskuulka si loo hubiyo badqabka macalimiinta iyo ardayda taasoo dheeri ku ah laba bilyan oo dollar oo horey dowladdu ay ugu maalgelisay iskuullada soomaali u badan dhalinyaro dalkan ku dhashay ama ku koray ayaa ka mid a macalimiinta iskuullada gobolkan ontario gaar ahaan magaalada toronto waxaana la dhihi karaa waa meelaha ay ugu badan yihiin soomaalida marka loo barbardhigo shaqooyinka kale ee dowladda xuseen urxaaji v o a toronto
wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysaneysaan allaha u naxariiste waxaa shalay magaalada muqdisho ku geeriyooday xildhibaan hore maxamed xuseen isaaq afaraale xildhibaankan ayaa in ka badan siddeed iyo toban sano waxa uu xildhibaan soo ahaa ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya geerida xildhibaanka ayaa waxaa warbixintan nooga soo diray waryaheena mukhtaar maxamed catoosh
allaha u naxariista xildhibaan maxamed xuseen isaaq afaraale wuxuu galankii dambe ee shalay ku geeriyooday cisbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyey xildhibaan afaraale ayaa ku xanuunsanayay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya in ka badan siddeed iyo toban sano ayuu xildhibaan afaraale ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya wuxuuna la soo shaqeeyey dowladihii isbadbadilay ee dalka ka jiray gaar ahaan xilliyadii ku-meelgaarka iyo markii ku-meelgaarnimada laga baxay ka hor burburkii dowladii dhexe ee militariga ee dalka ka talinaysa kow iyo labaatan sano wuxuu kasoo qabtay hilaal kala duwan oo ay ka mid tahay guddoomiyaha degmada qadiimiga ee tayaglow oo uu ku dhashay xildhibaan afaraale markii uu dhacay dagaaladii sokeeye ee dalka xildhibaan afaraale wuxuu ka mid ahaa hogaamiyaashii jabhadda arare ee fadhigeed uu ahaa magaalada baydhabo xildhibaan cabdiqaadir cumar macalin daada oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka qaraabana ay yihiin xildhibaanka geeriyooday ee afaraale ayaa caddeeyey labadii sane ee ugu dambeysay inuu iska xanuunsanayay xildhibaan afaraale wadamo badanna loo geeyey xaalado caafimaad labadii sano ugu dambeysay oo lasoo dhaafay xildhibaanku wuxuu ahaa nin iska xanuunsan xanuunkiisana wuxuu kasoo bilaabay cudurka dikarka strooka dhowr wadan ayaa la geeyey sida turkiga nairobiya indiya marka muddadii labadii sano ugu dambeysay wuxuu iska ahaa nin iska xanuunsan oo iska sariir fuula ilaahay qadartiina maanta u timid allah u naxariisto horteenana allah iska cafiyo wuxuu ahaa nin qaaliya wuxuu dhashay sanadkii kun sagaal boqol konton iyo afartii degmada tiyeglow ayuu ku dhashay kowdii march wuxuu soo qabtay xilal kala duwan wuxuu ahaa nin labaatankii sano ugu dambeeyey ahaa xildhibaan qaran ee federaalka wuxuu soo noqday guddoomiye degmo wuxuu kasoo mid noqday halgamayaashii ama dhaqdhaqaaqii ururkii arare wuxuuna kamid ahaa aasaasayaashii ururkaas wuxuu ka tegay caruur aada u badan oo ilaa dhowr iyo labaatan cunug ayuu ka tegay xildhibaanka allah u naxariis xildhibaan aadan maxamed nuur aadan saransuur oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya muddana ay soo wada shaqeeyeen allah u naxariistay xildhibaan afaraale ayaa sheegay inuu ahaa nin mowqifkiisa caddeeya oo aan fikirkiisa la gamban wuxuu sidoo kale ka mid ahaa buu yidhi mas-uuliyiinta aada uga dooda xuquuqda deegaanada koonfur galbeed oo uu kasoo jeeday runtii waa geeri naxdu xanuun badan waa geeri naxdin badan marka isagana ilaayaha u naxariisto qabsigiisana waasa ilaayaha u digo annagana gadaashiis ilaahina ma fadneeyo runtii maxamed xuseen shaaq afaraale wuxuu ahaa nin aada u wanaagsan naxariis badan bashaash ah dadka soo dhaweeyo fikirka uu qabo ama wuxuu qabana aan qarsanaynin wuxuu ahaa runtii nin aada iyo aada u firfircoon runtii maxamed xuseen ishaaq asalaale wuxuu ahaan jiray waagii dowladdii maxamed siyaad xogayaha dowladda hoose ee degmada tiyeglow sideetanayadii kadib wuxuu noqday guddoomiyaha duqa magaalada tiyeglow buu noqday marka wixii saacadaas ka dambeeyna runtii wuxuu ahaa horiyaasha soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed ee ka qayb qaadanayay sidii dowladnimo soomaaliya loo heli lahaa wuxuu ka mid ahaa aasasayaashii ururka arare aniga runtii aada iyo aad waxaan isugu soo shaqeynay laga soo bilaabo kow iyo sagaashankii burburkii iyo wixii ka dambeeyey oo runtii dalka marxalad uu galay oo dagaalo ah marka dee aasaasiyaashii ururka arare buu ka mid ahaa markaas baan si fiican isu baranay waxaan ka mid ahayn guddi loo sameeyey gobolka bakool oo aniga guddoomiye gobolka bakool laiga dhigay iyo odayaal kalea qaarna hadda dhinteen qaarna ay nool yihiinna runtii maamulkaan iskuul iskula jirnay wuxuu ka mid ahaa dadkii markaasi la magacaabay gudoomiyaha dhaqaalaha gobolkuu ahaa wixiise aggaas ka dambeeyey runtii waxaan ahayn dad aada isugu fiican oo saaxiibo ah oo wada socday oo runtii aada isu yaqaano madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa tacsi u diray qoyska iyo qaraabada uu ka geeriyooday xildhibaan afaraale marxuum maxamed xuseen isaaq afaraale muddo dheer ayuu usoo adeegayay deegaanada koonfur galbeed iyo qaranka soomaaliya wuxuuna ka mid ahaa dadka doorka muhiimka ku lahaa dowlad dhisidda iyo nabadeynta bulshada koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
magaalada london qiyaastii waxaa ka jira toban kun ilaa iyo koo iyo toban kun oo darwallo ka shaqeeya baabuurta uberka oo rag u badan inkastaoo ay ku jiraan waxoogaa dumar ah darawaladani waxay leeyihiin ururo shaqaale oo u dooda xuquuqda shaqaalaha si ay u helaan dhaqaalo u dhigmo hawsha ay qabtaan ururkani waxa uu leeyahay guddoomiye iyo guddi iyada oo maciishada iyo gaaskiiba ay bilihii ugu dambeeyey ay kor u kaceen dalka britain ayay ururkani waxay u doodayaan in shirkadda uber ay wax ka bedesho qaabka ay u shaqeeyaan moxamed cali waa guddoomiyaha gaadiidleyda shirkadda uberka wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayuu uga waramay isbeddelka ay doonayaan wuxuuna marka hore weydiiyey goorta ay bilaabeen ururkan cabdixaafid waad mahadsan tahay ururkan waxaanu bilownay sanadkii labadii kun iyo labaatankii waxaanu ku jirnay markii hore urur kale oo ay lahaayeen dad sbanish ah sanad markaanu ku jirnay ayaa la islaayey marka way kala baxeen markaasaanu go'aansanay annagu inaanu union annaga aanu iska leenahay ama urur annagu aanu iska leenahay aanu bilowno waa tahay maxamedo waxaad ii sheegtay inay jiraan ilaa iyo labaiyo toban kun oo soomaali ah kuna shaqeeya tagsiilayaal noocyadooda kala duwan sida uberka sidee ayaad ka ogaateen tirada intaas leeg waad mahadsan tahay cabdixaafid waxaanu ku ogaanay darawaladani waxa ay leeyihiin lyson ay ku shaqeeyaan lysonkana waxaa siiya wasaaradda gaadiidka ee london ee loo yaqaano transport for london marka sanadkiiba dhowr jeer ayay soo saaraan tirada dadka ay laysanka siiyeen iyo jinsiyadooda meesha ay kasoo jeedaan marka waxaanu qiyaasaynaa ilaa laba iyo toban kun oo soomaali ah inay london ka haystaan laysanada muxuu ahaye in loo yaqaano private hireka waa tahay sidee ayaad u wada xidhiidhaan markaas tagsiilayaashiinani waxaanu ku wada xidhiidhnaa horta haddaynu aanu kala saarno qolada annaga xubnaha naga ah iyo qolada aan naga ahayn kuwa xubnaha naga ah macluumaadkooda waanu haysanaa marka toos baanu la xidhiiri karnaa kuwa annaga aan memberka naga ahayn iyaga waxoogaa way adag tahay sababto oo meel loogu soo hagaaga malaha wadaday saaran yihiin kulligood marka waxaan u samaynay janalo sida madaragtay telegramka iyo facebooka iyo meelaha madaragtay ay bulshada ku kulanto oo aanu ku gaadhsiinaa warkii aanu doonaynay inaanu gaadhsiino waa tahay maxaad markaas ka urur ahaan u qabataan dareewalada
ururkan oo magaciisa officialka la yidhaahdo u k private higher drivers union wuxuu u taagan yahay inuu difaaco darawalada sida uber driverska shaqada aanu qabanno labaan u kala saarnaa waa mid xagga laysonka ah ay ku shaqeeyaan iyo mid ah xagga muxuu ahaye abka ama ciddaa u shaqeeyaan oo ah uber iyo wixii la xidhiidha marka xagga laysonka haddaanu ku horeyno matalan kama soo qaad haddii ay damacdo wasaaradda gaadiidku inay layson ka qaado darawalka waanu difaacnaa looyaraanu leenahay lacagta ku baxaysana waxa bixiya unionka guud ahaan marka la eego xagga darawaladana waxaanu qabanaa shaqada oo dhan wixii madaragtay iyaga dhib ku ah ayaanu ka hortagnaa wixii iyaga faa'iide u ah sida madaragtay xuquuq inay yeeshaan oo kalena waanu u doodnaa hadday noqoto xagga abka uber oo kale marka laga xidho amaba la eriyo iyaga laftooda waan u doodnaa dad badana waxaa jira aan u doodnay oo aanu usoo furnay madaragtay account-kayga mar labaad
waa tahay waxa aad ii sheegtay ka hor intaynaanu waraysiga bilaabin inuu jiro waxyaabaad iminka ka cabanaysaan maxaa ka mid ah laba arrimood baanu aad uga cabanaynaa midda koowaad oo xagga dhaqaalaha waad aragtay maciishadii cirka ay isku shareertay batroolkii oo kale ugu lablaabmay kharashkii maaragtay ka baxayay darawalka aad bay u qateen inflationkii wuu kacay uber iyo cidda ay u shaqeyso darawaladuna habeeraatee maxay ahayday lacagtii laga qaaday darawalada lacagtii laga qaaday rakaabka oo ay darawladu qaadanayeen oo ay ku bixinayeen kharashka ma aysan kordhin iska daa inay kordhiyaan weliba hoos ayay usii dhigaan marba marka dambeysa taasi waa ta koowaad oo aanu ka cabanayno midda labaadanu ka cabanayna waxa weeyaan in dirawalada si xaqdarra ah looga xidho xidhashada minis waxa weeyaan qofkiiba shaqada laga eriyaya qof usoo shaqaynayay shan sano toban sano usoo shaqaynayay baa si bilaa sharci looga eriyaya marka waxaan leenahay marka ugu horeysa waa inay siiyaan darawalada lacag ku filan oo ay ku bixin karayaan kharashka reerkoodana ku biili karayaan midda labaadna waa inay joojiyaan dadka ay iska eriyaan oo ay si sharci ah ama sifa sharci ah ay soo maraan waa tahay dhibaatooyinkan aad ii sheegtay maxamedow ama idinla qabaan dareewalada kale ee ka soo jeeda jaaliyadaha kale ee ku nool magaaladan london haddii ay jirtana inaad iskaashataan ma isku daydeen horta ururkan la yidhahdo u k private high drivers oo soomaali baa wada oo maamusha laakiin wuu u furan yahay qof kasta oo laysanka loo yaqaano private hireka wata amaba u shaqeeya uber marka dadka xubnaha ka ah waxay iskugu jiraan soomaali iyo dad aan soomaali ahayn inkastoo soomaalidu ay majority ka tahay marka waanu iskaashanaa oo cid walba wuu u furan yahay weliba london keliya maahayna waddankao dhan buu u furan yahay u k oo dhan waa tahay aad yaad ayaad u mahadsantahay maxamed aad baad u mahadsan tahay
waryaheena cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa waxaa wareysanayay maxamed cali oo ah gudoomiyaha gaadiidleyda shirkadda uber magaalada london markana gabagabada idaacaddaanu ku soo dhowaaneynaa codka maxamed aadan isaaq heestii borama
sida dhuuxii boorame dirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubaxwada dhalaalo damballadu casaadeen dhaxadu ay huru tahay sidabaatu dhiiganto debi baxay la moote waadiigu dheerte sidabaatu dhiiganto debi baxay la moote waadiigu dheerte aku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe aku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan doofayaaye axdi meel ma dhiganwaaniga dhaqaaqoo waan dhoofayaay axdi meel ma dhiganaa codka macaan maxamed aadan isaaq iyo heesii boorama waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowdiiyo barka duhurnimo xaggiina saacaddu markay tahay waa v o a oo idin leh nabadgelyo
ama dhibiica roobka tiilaygu dheehe ama laama dheebiyod dhulbiyale ku yaallo webi dhinaaca saare sida dhowlguyo da'ay ama dhibi caroobka tiilaygu dhee